saasaa jirkaagu la mid yahay hal gacanhu la mid yahay marka waxa weeye markaa saddex jeer madaxa iyo intaan aad ku shubto shaqigaan midigtaa saddex jeer ku shub haddana shaqigaan bidixdaa saddex ku shub dhinacaan midigtaa mar labaad ku celi saddex jeer maya dhinacaan midigtaa mar ku shubdhe oo tacmiima bidixdoo ku shub haddana midigtii ku celiyoo mar kale ku shub oo tacmiima bidixdii ku celi midigtii markii saddexaad ku shub bidixdii haddana ku shub oo saa isku dhex geliso saasaa ka fadli badan sidaan hadda matnigu kuu tilmaamay markaase wakaad wayatacahadu wou faajoondhe ama wou u dhabageli macaadifahu laalaabyadiisa meelaha laalaaban ee laga yaabo biyuhu inaanay gaarin kilkilaha oo kale barida isdaboolkeeda oo kale meelahaasoo dhan wayadluku wou jajaminayaa jasadahu jirhkiisa gacanta masalanba yaa saas la marmarinaysaa haddaad biyihii isku shubto shardi maaha gacanta inaad marmariso biyuhu ay meesha gaaraan laakiin waxaa fadli badan si aad u hubiso tacmiimkii inaad gacanta marmariso wa filxaydi xaydka fiigiisii ay ka mayranaysay gabadhii tudbicu way raacin asara dami bay gursata miski raacin miski karintiis yay raacin gabadhii markay xayd ka mayranayso in yar oo karina ayay miski marinaysaa miskigaasay meelihii xaydku gaaray oo farjigii iyo meelihii sidaasa ayay marinaysaa miskigaas si uu masalan ba udug u noqdo oo dhiiggii hore ilaa dhiiggu waa wax kulul oo waad gaari doontaayoo bele ah marka dhiiggii si uu aasartiisa u dhammaato miskigaas karinta yar leh inay marsiiso yaa sunna ah wa fil xaydi tutbicu way raacinaysaa sidii xadiidka aasara dami bay qursati miskin saasu maa ya fursati miskin raacin miski masalaba waxaad leedahay karintiis macnaha karin mara ah oo miskiga la mariyey weeye ee ma ahan miskigii oo go-a bay meeshii dhigaysaa keliya karin miskigii la mariyey weeye marka karintii lafteedii baa miskigi laga dhigay fursati miskin bay raacinaysaa miskiga karintiisii fain lam tajid haddaysan helayn fadiiban bay marinoo yay raacinaysaayoo hayrahu ah wax kale oo uduga oo aan miskigii ahayn ayay intay suuf ama maro yar ku wahayso yay meeshii ku maydhin fain lam tajidu haddaysan helaynna fadiinan dhoobo dhoobada lafteedu way goynaysaa oo waxa la goyn waayo ciid baa saa loogu xogaaso maaha fain lam tajidu haddaysan helayni kafalmaa baa ku filan biyaha ku dureerinteedii walwaajibu qubayska ka waajibay walwaajibu ka waajibay oo minhu min alqusli ah shay aani weeye qubayska waxa waajibkaa waa laba shay anniyatu weeye waajibka oo cinda qusli cinda awali qusli mafruudin qubays farad waajiba awalkiisa la niyeysto anniyatu niyo weeye waajibkii cinda awali qusli mafruudin qubays farad ah awalkiisa u niyeysto cinda awali quslin dheh saa dheh qubays awalkiisa u niyeysto qubayska oo mafruudin waajib ah maxuu ku bixinayaa waysadii hore oo qubayska ka horraysay iyo taasuu ixtiraaska ugu bixin biyo isku shubka wujuubka ah kowda u horaysa oo aad niyeysato wixii aad niyeysanaysay waa kuu soo sheegay rafca aljanaabo rafca xadas alakbar rafca alxayd istibaaxati salaad fardi salaad wixii aad tirahdid ama istibaaxati salaad iyo wa tacmiimu shacarihi tacmiimu shacrihi tintiisii camimistiisii iyo wa basharihi jirkiisii bilmaa in lagu camimo waxa waajibka ah waa niyada iyo timaha iyo jirka oo lagu camimo biyaha wa tacmiimu shacrihi iyo wa basharihi bilmaayo ku camimo xataa maa taxta kulfatin buu yihi balagta hoosteeda ama buuryada hoosteeda ama hanjabta hoosteeda wixii ku sugnaaday oo hayrilmaktuuni midkii aan la gudin ahaa qofka aan la gudin bahashiisa buuryada hoosteeda waxa ku jira xitaa masalaba oo xashafadii ah ilaa bahasha xashafaday ku daboolan tahay inaad gaarsiisaan wujuub ah biyaha ku camimto markaasuu yidhi xataa maa taxta kulfatin kii buuryaqabka ahaa hoostiisa wixii ahaa biyaha gaarsiintoodii baa wujuub ah qulfadaas oo hayrilmaktuuni kii gundaa kayrkii usugnaatay iyo wamaa inuu gaarsiiyaa wujuuba yadharu muuqan min farji sayibi gabadha sayibada farjigeeda idaa qacadad markay fadhiisato lixaajatiha qadaw xaajada markay u fadhiisata saxarada iyo inta masalanba daahirta oo cirbaheeda ku fadhiisato inta banaanka timaada inay mayrtaa wujuuba dabada lafteeda rag iyo naagaba markuu cirbihiisa qofku ku fadhiisto u sidaa u fadhiisto qadaw xaajada uu samaynhayo inta furmaysa oo isi sii daynaysa inaad docoto lama rabo adoo docaninoo caadiya intaa furmaysa inaad mayrtaa wujuuba walow xdasa de haddu xadasa fi asnaai fii asnaa'ihi asnaa'i lqusli qubayska dhexdiisii buu xadasay tamamahu waa dhammaystiraa qubayskii baa iska dhamaysan adoo qaybtaa hore soo maydhay qaybtii dambe ku hartay yaa xaggas asqaru kugu qumay inta dambena maya tadaarij indiraajkiin baa meesha ka baxaayo xadaska akbarkaa markaad ka meerato asqarku waa galaa haddaanan sawataynka taaban marka isgelidii saas ahayd unbaa meesha ka baxayso inaad dib u weysaysato ayay noqonaysaa markaasuu yihi walow xadasa haddaw xadasa fii asnaa'i qubayska dhexdiisii tamamahu waa dhammaystira ee walow muxuu yidhi talabada haddaw gunguntamo ama raamoobo shacru shacruhu dintiisii baa raamowday wajaba waxaa waajibaya naqduhu burintiisa in lam yasilmaa biyii haddayna gaarayn ilaa baadiyihi hoosta haddaana gaarayn timahaagii baa labad noqdayo way raamoobeen ama waaba la tilcoo waa la soohay sidaanaa taqaanid waxaa wujuub noqonaysa haddaan biyuhu timahaas dhexdooda gaarayn in la furfuro maane in la furfuraa wujuub noqon markaasuu yidhi walow talabada talabada haddii masalaba uu raamoobo shacru tintiisii wajaba waxaa waajiba naqduhu burintiisa in lam yasil ilmaau biyihii haddaanay gaaraynin ilaa baadinihi hoostiisa haddaanay gaaraynin naqdu in lagu sameeyo mahane waman calayhi nijaasatuneh waman qof oo calayhi korkiisa najaasatun ay tahay yaksiluhaa nijaasadii bau dhaqaa uma yaktasilu wow mayrin wow qubaysan yaktasilu wow qubaysan jirka nijaasaa kaaga taalla nijaasadaas cayniye iyo xugmiye u kala qaad hadday xugmiye tahay waa mutafiq inaad mayrto weeyi markaad mayrto kabacdi yaad qubaysan hadday laakiin cayniye markay tahay wey hadday xugmiye tahay halkaa nijaasaa kaa gaartay waad og tahay mana muuqato qubayska janaabada yaa kaafi ah oo ku filan laakiin waxaa fadli badan inaad mar kastaba iyada mayrto marka hore mawdiceedii markaasuu yidhi waman calayhi najaasatun man qof calayhi korkiisa najaasatun ay tahay yaksulha nijaasadii waa uu dhaqaa uma yaktasilu wou qubaysan wayakfi waxaa kaafiya lahumaa guslatun ama gaslatun waaxidatun baa kaafinaysa filasaci haddaanay cayniyo meeshii ku haraysa ahayn walow kaana dheh calayhaa gabadha korkeedii guslu janaabatin iyo wa guslu xaydin baa iskula sugan janaabo ka mayrashadeed iyo xayd ka mayrashadiis oo fakta sanad ay mayrato liaxadihimaa midkood kafaa canhumaa labadiiba waa ka waa ka kaafinaya gabadha janaabana way qabtaa xaydna way qabtaa oo say ku timid janaabiya xaydna way qabto ayadoo janaabo qabta oo la jimaacay ama masalaba waxaad leedahay shahwa ka timid aan weli qubaysan baa xaydkii ku qumay marka labadiiba waysan wada qabtaa waso maahan ama way junubtay oo ayadoo xaydkii qabta yaa haddana shahwa ka timid oo way junubtay waxaad tidhaahdidba janaabo iyo xayd ayadoo isla qabta oo fakta sanad ay mayrato liaxadimaa nawaytu rafca aljanaabati bay tiri ama rafca alxayti kafaa canhumaa labadiiba waa ka kaafinaya kan kalena waa idiraajahayaa wax kala jusoobahaya oo kala go-ahaya ma leh labadooda way iskudagelahayaan ee waman iktisala qofka mayrtay maratan waaxidatan bow biniyati janaabati janaabo niyadeed iyo wa jumcatin ba u mayrtay xasala way xasilahayaan labadiiba nawaytu rafca aljanaaba baa tiri iyo wa sunat aljumca janaabadii iyo jumcadii baad labadiiba u mayratay labadiiba way ku xasilin iktasala qofka mayrtay maratan waaxidatan bow biniyati janaabatin iyo wa biniyati jumcatin ku mayrtay xasanaa labadiiba way xasil o biniyati axadihimaaba ku mayrtay xasala midkaas ou niyeystaa u xasilahaya duuna alaakhar kii kale sakaduun midkaa kale maya dhe waa kaa dhe ka yar isaga dar faslun qubaysyaalkii iska waxa weeye caadigaha yusanu waxaa la suneeyey wasluljumcati jumcada mayrigeedii baa sunna waa qubaysyaal badanoo munaasaba ahaan qubayska loogu soo dhex daray jumcada inaad u mayrataa sunna waalciidayni wa guslulciidayni labada ciidoodoo loo mayrtaa sunna waalkusufayni labadii madoobaadoo loo mayrto ayaa sunna dayaxa madoobaada ama cadaaladda madoobatay salaadoodii baad tukanaysaa sunnada inaad qubaysataa sunna waalistisqaa'i masalaba wa guslulistisqaa'i baa la suneeyey waraab dalabka ama roobdoonta qubayskeedii marka aad roobdoonta masalan ba samaynaysid in qubaysatid baa sunna wa min qaslilmayiti mayd mayridsiis qubayskeedaa sunna haddaad mayd mayrto inaad qubaysatid baa sunna walmajnuuni wa min almajnuuni xaggiisii masalan ba iyo walmuqma caleyhi idaa afaaqa baa la suneeyey haddii majnuunkii miyirtado ama kii suuxay miyirtado in masalan ba waxaad leedahay ay mayrtaan baa sunna walilixraami baa loo suneeyey qubayskii xarmashadii nawaytulxaja waalcumra ama nawaytulcumra nawaytulxaja inaad mayrataa sunaa marka hore intaad mayrato markaad mayrato laba ragcadood oo sunatulixraama tukato aad markaas waxaad leedahay aada xarmato walidukhuuli makati lmusharafa makada musharafada gelisteeda ood u mayrataa sunaa iyo walilwuquufi bicarafa carafa istaaggeeda oo loo mayrta maalinkaad carafa istaagaysid walidawaafi iyo wasacyi dawaafka kacbada iyo sacyiga masalanba bayna asafa walmarwa oo aad u mayratid baa sunaa walidukhuuli madiinati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam madiinadii nabiga marka aad gelaysid maydhigeedaa sunnaa waa bilmashcari alxaraami mashcarulxaraamka marka masalan ba aad tegaysid aad maraysid mashcarulxaraam waa meesha masalan ba aad aragtayoo musdelifa marka laga soo tago weeyaan musdelifaha maydka la baryo wuquufkaas mashcarulxaraamka marka waa lagu ducaystaa inaad u mayrataa sunnaha saas weeyaan walisalaasi masalaba waramyi masalaba waliramyi salaasi wasalaasatu miyaa saas dheh wasalaasatu baa sunnaa oo liramyiljimaari u sugnaatay saddexdii buuraha ganashadooda ayaamo tashriiqi la ganto ayaa sunnaa saddexda maalmooda ayaamu tashriiq ah oo aad buuraha gananaysid inaad mayrataa sunnaa wsalaasatu baa la suneeyey wa nudiba waxaa la suneeyey aktaalu salaasade saddexda maydhigoodii baa sunnaa oo liramyil jilmaalu u sugnaaday buuraha garashadoodii si ay masalaba ayaamo tashriiq la galto hilbawaradka ayaamtii ayaamihiisa buuraha ganashadooda u mayradkoodaa sunnaa bacda salaadi duhur baa lama yaa la gantaa mar walbaad soo aadaysid inaad mayratid baa sunna intoo dhan waa wada sunna dheh baabu tayamumi tayamumi booraysigiiba uu baab yahay tayamum luuqada qasti baa la yidhaahdaa mutlaqulqasti sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa iisaalu turaabi turaab gaarsiintiis turaabkii adahuri ee wax dahirinayay aan mustacmal iyo nijaaso midna ahayn lilwejhi iyo walyadayni la gaarsiiyo wejiga iyo labada gacmood oo turaabkaa la gaarsiiyo bishuruudin makhsuusatinna lagu gaarsiiyo oo marka aad soo raraysay aada niyatu istibaaxa ku soo rartay oo shuruudda maqsuuskaa waxaad leedahay masalan ba lagu gaarsiiyo yaa la yidhaahdaa muطlaqu اlqasti tayamamtukum lama faqadtu ulinuha waman faqada almaa tayamama bituraabin waashilahaa fatayamamuu saciidan طayiban ilaahay aayadda qur-aanka marka ku leeyahay u qasta weeye ciid daahir ah u qasta haddaad biyo weydaan marka qasadkaas baa la yidhaahdaa asal ahaan masalan ba sharcigana waxaa lagu yidhahdaa isaalu turaabi adahuri lilwejhi walyadayni bishuruudin maqsuusa maqaasidu dahaaradii waxaanu ka soo baxnay wudu tayamumna waa kan iyo gusluljanaamo labadaasaan ka soo baxnay tayamum iyo isaalatu nijaaso afartaasaan ilaa nidhi waxaa weeye maqaasidu dahaarada kii saddexaad weeye ka afraadna waa noo haray markaasuu yidhi shuruudu tayamumi booraysiga shuruudihiisu salaasatun saddex weeye shuruud buu leeyahay asbaab buu leeyahay arkaan buu leeyahay mubdilaad buu leeyahay inta oo dhan matnigaad ku wada gaarin shuruudu tayamum alaaatun shuruuda tayamumka booraysigu saddex weeyaan alaaatun saddex weeye axaduhaa midkood shuruudu tayamumi booraysiga shuruudihiisu alaaatun saddex weeye axaduhaa midkood an yaqaca tayamumkii bacda dukuuli lwaqti waa inuu dhaco waqtigii marku galay bacdigeed waa inuu dhaco in kaana haddii uu yahay tayamumkaasu hadduu u ahaaday lifardin farad haddaad u tayamumayso faradka waqtigiisii waa inuu galay aw linafli muwaqatin ama nafli muwaqada haddii uu u ahaaday tayamumkaasu bal ee yejibu waxaa waajibhaya akhdu turaabi baa waajibhaya carrada qaadisteedii fil waqti la qaado dahaaro daciifa weeye dahaarada daciifada sideedaba waqtigii oo geli lama sii samayn karo marka waa dahaaro daciif dahaaro daruuro ah daruura iyo baahino waxay yimaadaan markii loo baahdo marka booraysi waa dahaaro daruuraa markii salaaddii duhur la gaaro unbaad booraysan kartaa barninkii baan sii booraysanoo duhurkaan ku tukan oo duhurkii haddaad biyo heshana haddaad duhurkii biyo hesho baahida kuu geysay waa maxay ilaa waa daruure marka waktigii waynu galo waa shardi salaaddii duhur wayna gasho casarkii waynu galo maqribkii waynu galo hadday sunno tahay masalaba waxaad leedahay oo wakti leh raatibooyinkii oo kale waa ciiddii oo kale kuwayaalkaas wakti galana waa in waktigeedii galay markaasuu yidhi an yaqaca waa inuu dhacdo inuu dhaco tayamumkii bacda dukuuli waqti tayamumki waa inuu dhaco in kaana tayamumku lifardin hadduu ahado salaad farda aad u tayamumi ow linaflin mu'aqatin ama sunno wakti leh hadduu u tayamumhayo bal yejibu waxaa waajiba akhdu turaabi carradii qaadisteedii fil waqti la qaado marka aad soo qaadaysid turaabka oo soo raraysid waktigii dhexdiisi inay tahay baa shardi ah waktiga ka hor sooma qaadi kartid hadda booraysigii ma aad gaarin xitaa soo qaadka waa inuu waktiga dhexdiisa dhaco falow tayamama hadduu booraysto shaakan xaaloo yahay kii ku shakisan filwaqti lam yasix ma asaxayo wain saadafaw haba haleelo adiga oo isla talow waktigii ma galay mase ma gelin yaad mooraysatay tayamukaaga ansix maayo wainse adafal wakta buu ku yidhi waktigiiba ha haleelo oo marka aad booraysatay xaqiiq ahaan duhurkii waa joogay lakin adu waa shakisnay duhurkii ma galin mase ma gelin baan islahay ansixa u mahayo xaqiiq ahaan duhurkii haba galo laakiin adig ilaa waxaa la yidhahda cibaadada waa taad soo martay waxay ka kooban tahay danulmukalaf iyo nafsulamar labadaasay iska korsantahay cibaadadu horta waxaa nafsul amar ahaan waa inay saa tahay mukalafka danigiisana waa inay saa ku tahay oo qibladii inay halkaa tahay waa inaad malaynayso horta xaqiiq ahaanna waa inay tahay labadaa markaa isku darto iyay ansaxaysaa cibaadadii duhurkii inuu galay waa inaad adigu malaynaysaa ama xaqiiqa u hubto xaqiiq ahaanna waa inuu u galay labadaas iska korsantahay danulmukalaf iyo nafsul amar cadaato maalinkaad iibinaysa aabbaha inuu dhintayba oo geel aduga aad yeelatay iibkaagi ay caddaato maalinkaad iibinaysa aabbaha inuu dhintayba oo geel aduga aad yeelatay iibkaagii waa saxiix hadda adiga booli buu danigaaga ahaa laakiin nafsulamarka waxaad adugu leedaha u ahaa marka danul danulmukalafka iyo nafsulamarka baa loo wada fiiriyaa cibaadada mucaamaladana waxaa loo fiiriyaa xaqiiq ahaan waxaas weynaysaas yihiin xaqiiq ahaan adiga malahaago raadkuma leh xoole aad moodayso xoolahaagii baad hadda iibsatay waxaa caddaatay inaysan xoolahaagii ahayn beec ma jiro ilaa xaqiiqa ahaan waxaagii maahan marka nafsul amarka mucaamalada loo fiiriya cibaadadana danulmukanaf iyo labarka labadaba loo fiiriya saa weeyo adoo shakisan haddaad booraysato waktigiiba ha ahaadee ma ku ansaxayso danigaagii baa meeshii ka maqnay ogaanshahaagii baa ka maqan soo maahan wa in saadan fahu waktiga haba haleelade walow tayamama haddau booraysto lifaa'itatin bow daxwatan u booraystay barqinkii falam yusalliha kuma tukan xataa xadarat duhru duhurku intay ka xaadirto y timaado falahu ninkii waxaa u sugnaaday mutayamimka ahaa an yusallihaa duhurkii bihi masalaba inuu ku tukado aw faa'itatan ukhraa inuu ku tukado eeg hadda waxaan nidhi waktigu inuu galaa shardi ah hadda wuxuu kuu miisaaliyey salaad tayamum loo taya waktigeedii oo aan gelin la tayamumay lagu tukaday waa si hadda dimni ah buu ku galay waktigeedu macnaha tayamumka waxaa loo shardiyaa salaadaa waktigeedii inuu galay baan nidhi duhurki salaaddii subxigaa saaki kaa tagtay duhurkii oon la gaadhin baa intaad boodhaysatay yaad waxaa istiri subxigii ku tuka faradka ahaa istibaaxatu fadli salaad baad niyeysatay ma aad tukan subxigii qadaha ahaa kuma aad tukan duhurkii baa kuu soo galay waad ku tukan kartaa oo duhurka way ku horreeya tayamumkaamiye hadde salaad farada oo waktigeedii jooga ad u tayamumtay soo maaha salaad farada oo waktigeedii jooga qadihii aad u tayamumtay haddeer duhur iyo casar salaad farada haddii aad u tayamumtay midkaad rabtaad ku tukan kartaa laakiin labadoodaad ku wada tukan karin marka mar haddaad salaad farada oo waktigeedii joogay aad u tayamumtay hadda mid kastaad ku tukan kartaa farad kasta saas weeyaan ilaa salaad farada oo waktigeedii jooga aad u tayamumtay oo faa'itadiia tayamama lifaa'itatin ba u tayamumay daxwatan barqinkii falam yusallihaa ma tukan xataa daxwada waa barqadiya xataa xadarati duhruba masalaba waxadeeda yuusan tukan ilaa duhurkii ka xaadiray falahu ninkii mutayamimka ahaa an yusallia inuu tukado ha oo duhurkiya bihi bidaalika tayamum aw faa'itatan ukhraa inuu ku tukado ama salaad kale oo qadaa inuu ku tukado ayaa u bannaan athaani waktigu inuu galaa waa shardi athaani ka labaad bituraabin daahirin baa la shardiyaa turaab daahir ah khaalisin oo saafiya mutlaqin la idlaaqay oo daahir dahuur ah mutlaq waad soo ogaatay biyaad ku soo ogaatay dahuur ah wax dahiriya lahu turaabka qubaarin oo u sugnaaday boodh walow biqubaari ramlin bacaadka boodhkiisiiba ha ahaado laa ramlin maya bacaad oo mutabaxadin baraxla oo xaani ahoon wax boodha lahayn maya walaa bituraabin masalanba turaabna maya oo ku ansix maayo tayamumkii turaabka oo mukhalladin masalanba la daray bidaqiiqin lagu dheehay iyo wanaxwi wixii la mid ah walaa bijisin nuuranna maya tayamum ku ansixi mahayo iyo wa saxaafati khazafin jilayga burburkiisii beriga burburkiisiina ku ansixi u mahayo wa mustacmalin walaa bimustacmalin mid la isticmaalana ku ansixi mahayo wahuwa mustacmal maa cala alcudwi baa la yidhahdaa xibinka waxa dul saaran ow maa tanaasala canhu waxa ka soo daata shardiga labaad waxa weeye turaab horta waxaad ku tayamumaysaa waa inay tahay ilaahay baa yidhi fatayamamuu saciida dayiban ardo masalanba waxaad leedahay ciid daahira u qasta qolyaha le saciid waxaa la yidhahdaa maa calaa wajhi alardi maya xadiidka nebiguna muxuu caddeeyey wuxuu caddeeyey asna tayamumka oo xaalatulficligiina tayamumkiibay ku dhacday xaalatul amarkiina ciid laysku amray saas weeye marka qolyaha gidaarada gacmaha marmarsadaa raad ma leh kuwa waxay ku odhanayaan nebigu gidaar buu ku tayamumay haa gidaarkaasu waa mid saxiixa gidaarada dhoobada waad ku tayamumi kartaa waa ciid gidaar dhoobaa buu ahaa gidaarkii nebigu ku tayamumay ciid weeyaan hadda guryaha carshaanta oo dhoobada lagu malaaso oo kale iyo labinka ciidka ahoo la dhisayo waa lagu tayamumi karaa waa saxiix kuwaas haddaysan mukhaalad ahayn oo wax kale ku darsanayn marka gidaarka nebigu ku tayamumay kaa ciiddaabu ahayo masala balla cadeeye tilmaantu caddaysay laakiin dhagaxaan ma ahan tayamumka ansixi maayo carro ma aha nebigu wuxuu yidhi ardada dusheeda masjid baana la kaga dhigay turaabkeedana daahir baana la kaga dhigay turaabkeeda buu ku qayb waa turaabka keliya waxa dahuurka ahoo ama aad ku tayamumin oo ama aad masalaba nijaasada muqalladada ah aad ku maydhayso wa turbatiha dahuuran buu yidhi wax kale ma ahan wakaa marka waxaad tidhahdaa an yakuuna bituraabin daahirin khaalisin oo saafi ah oo muxuu ka saafi yahay aan wax lagu darin mudlaqin la idraaqay oo dahuurahoo la isticmaalin nijaasana ahayn lahu oo u ahaaday qubwaaran boor boor meeshu ku harhaya hadde boor badan oo qofkii hay-adiisii taqayuriya lama rabo sidiisa kaas waaba karaahiyo oo qofka khilqadiisii doorsoonto laakiin meesha waa inay boor leedaho ciid xaaniyahoo saafiyahoo waxbaba gacmaha ay ka soo raacayn taa lama ogola lahu qubaaran oo u sugnaaday walow biqubaari ramlin bau ku yidhi bacaadka boorkiisiba ha ahaado meelaha xaanida oo bacaadka ah haddii markaa saas gacanta oad u saarto boor ka soo raacahayo waa saxiix laa ramlin mutamaxidin bau ku yidhi xaanidii saafiga ahayd maya baraxla ayd bacaad baraxla oo aan waxba ka soo raacin gacanta maya walaa bituraabin mukhalladin turaabkii waxa lagu dheehayna maya turaabkii wax lagu dheehay ama walaa bituraabin mukhladin oo mukhlidin oo dheehmay mukhallidin dheehmay oo wax kale ku jiraan ya bidaqiiqin miya mina maya kaasoo mukhallidin masalaba dheehmay bidaqiiqin ku dheehmay mukhtalidin miya saasuu dhigahaya ahe walaa bituraabinna maya oo asna ku ansix maayo tayamkii kaasoo mukhtalidin dheehmay bidaqiiqin mukhtalidin bidaqiiqin haa daqiiqda iyo wixii la mida ku dheehmay oo shay kale ku khaldamay kaasna maya iyo wa naxwihi daqiiqa wax la midahoo sibir iyo nuurad iyo wax noocaas oo kalea oo ku dheehmay kaasna maya iyo wa naxwihi wixii la mid ah walaa bijisi nuuradiina maya nuurad nafteed waa sibirka ama waa nuuradda labadaba waa loo isticmaalaaye ayadiina haddaad masalaba ku tayamumto oo aad gidaarkii nuuradda lahaa ama sibirka lahaa gacanta marsato ama ayadoo dhulkaba yaalla ayadana maya kuma ansaxayo walaa bizaxaafati khazafin jiliga burburkiisiina maya beriga weeye bahalkaan la yidhaahdo ciidda ka samaysan way duban tahay oo dabbaa ta'siiriyey markaa dherigaas burburkiisiina asagana isticmaal masalaba waxaad leedahay booraysigiisii maya iyo wa mustacmalin walaa bituraabin mustacmalin turaab la isticmaalay asagana waxaad leedahay kuma ansaxahayo ciiddii mustacmalka ahayd ciidda mustacmalka ahu wakaa ku yidhi wahwa mustacmal maa cala alcudwi baa la yidhahdaa xibinka waxa dul saaran ow maa tanaasara canhu wixii ka soo firdhada wejigii markii aad marisay intaad ka soo tirta gacanta inaad mariso weeye ama markii wejiga aad marinaysay wixii soo daatay oo maradaadiiyo ku dul daatay inaad gacantii mariso mustacmalku waa kaa laakiin meeshii aad hadda ka soo qaatay wejiga uga soo qaaday oo aad wejigii marisay haddaad haddana ku celiso gacmaha uga soo qaatay laa baas taa waxba dhiba kuma jiraan majarafada ama xaadhin baad kusoo shubatay ciidoo gurigaad dhigatayoo marba waad ku tayamumtaa waxba dhiba ma lahan laakiin tii kaa daadanaysa inaysan ku daadan baa la rabaa midda wejigaa ka soo daadanaysa waa inaysan ku daadan wa huwa maa cala alcudwi baa la yidhahdaa mustacmal xibinka waxaa dul saaran ow maa tanaasara canhu wixii ka soo daatay ahaalisu shardiga saddexaad alcajzu baa la shardiyaa caajizo can isticmaalil maayo aw ka caajizo biyaha isticmaalkooda aw ka caajizo can isticmaalil aw ka maayo masalaba biyaha isticmaalkoodii biyihii yaad xisiyan uga caajistay ama sharciyan baad uga caajistay labadooda mid alla midkaad uga caajistaba mad waad booraysanaysaa sharciyan baad uga caajistayoo maba helaysid biyo oo ma arkaysid yaxisiyan dheh baad uga cajistoo biyo ma helaysid ama sharciyan baad uga cajistayoo wuu ku dhibhayaano biyaha meeshii jareexada ahayd dhibhaya labadooda midnaba ama waaba loo baahan yahay cajzi sharciya iyo cajzi xisiyaha la yidhaahdaaye haddii biyaha iska cajistana ayaratu waa tayamum dheh ahaalisu shardiga saddexaad oo tayamumka masalaba loo shardiyo alcajzu baa la shardiyaa can isticmaali ilmaayi biyaha isticmaalkoodii can isticmaali ilmaayi fiihi biyaha isticmaalkoodii oo aad ka caajisto oo fa yatayamamu wow tayamumin alcaajizu can isticmaalihi ka caajizi wuu booraysanaya qofkii ka caajizay biyihii xisiyan ba uga caajizayo ma helhayo ama sharciyan ba uga caajizay wuu booraysan wa yakuunu wuxuuna ahaanayaa tayamumkaasu can ilaxdaasi kulliha ama wa yakuunu listicmaalu isticmaalku wuxuu ahaan can ilaxdaasi buu ahaanhayaa ya maya wa yakuunu tayamumu dhe tayamumkii can ilaxdaasi kullaha buu ahaan tayamumka xadasiyaalkii oo dhan buu noqon haddaad janaaba qabto waa tayamumin haddaad xadas asqara qabto waa tayamumin axdaastii o dhan buu ahaanaya tayamum yakuunu wuxuuna ahaanayaa tayamumkii can ilaxdaasi xaggoodiibuu ka ahaanaya xadasyaalkii o dhan waad ka tayamumaysaa kullahaa dhammaanteed wayastabiixu wow banaysan bihi ay bitayamumi aljunubu kii janaabada qabay iyo walxaaidu xaaidadii maa yastabiixaani ma ladii kiibay ku banaysanhayaan yastabiixaani ay banaysanhayaan bilqusli maydhigii markaad janaabo qabto oo aad tayamumto wax alla wixii markaad qubaysato aad banaysanaysay oo salaad ahaa oo qira'atulqur'aan ahaa oo masxulmasxaf ahaa oo xamli ahaa oo lusulmasjid ahaa oo wixii oo dhan baad banaysan gabadhii xaayidada ahayd markay tayamumto wax alla waxay qubaaska ku bayaysanaysay oo salaad ahaa oo masalan ba ahaa baad leedahay qira'atulqur'aan ahaa oo tamkiinu zawj ahaa iyay ku banaysan intii oo dhan bay samaynaysaa markaasuu wuxuu yidhi wayastabiixu wou banaysaa bihi ay bitayamumi aljunubu junubkii iyo walxaa'idu xaa'idadii maabay ku banaysan yastabiixaana ay banaysanhayaan bilqusli maydhiga waxay ku banaysanhayeen iyay ku banaysan markay gabadhii qubaysato markay qubaysato way tukanaysay soo maaha qur-aankii bay akhrisanaysay ninkeeda ismakaninaysay marka ay inta biyo weydo ama biyihii ka caajisto ay boodhaysato way tukan waxaa leeay qur-aankii bay akhrisan ninkeedii bay ismakarin sidaasay samaynaysaa weliba markaa ka bacdi waa kan isagaaba kuu sheegay fain axdasaa bacdahu tayamumkaa bacdigiis hadday booraystaan xaruma calayhimaa waxaa ka xaaraama maa yaxrumu matalaba ma aladii kiibaa ka xaaraama yaxruma xaaraam noqonayay bixadasi markaas ay tayamumeen oy boodhaysteen janaabadii u boodhaysteen ka bacdi haddii matalaba xadas ku qumo qof weysadii ka jabto oo kale ay noqonaya oo ninkii junubka ahaa janaabadii wuu booraystay wuu tukaday wuu xadasay qira'atulqur'aankii wuu iska akrin wuu samaynhayaa lubsulmasjidkii waa samaynhayaa waa nin qubaystay baad la mid tahay laakiin wixii markii waysadu kaa jabta kaa xaaraamta noqonaya baa kaa xaaraam noqonaya inta aad biyo ka helaysid junub baad laakiin tahay oo markaad hadhow biyo hesho waad waad qubaysanaysaa oo waa kii nabigu ku lahaa camar binu caas raggaagii masalaba raggii miyaa tujisay oo yidhi adoo junub ah waxaa ku qumay janaabo markaasuu dadkii sidii ku tujiyey isagoo oo intuu biyihii qubayskii ka cabsaday yuu booraystay marka booraysiga oo ibaaxada aho janaabadii kor yeeli mahaye inta aad biyo ka helaysid unbuu ku ibaaxaynhayaa saas weeye fa in axdasaa hadday booraystaan bacdahu xaruma calayhimaa waxaa ka xaaraama maa yaxrumu bilxadasi xadaska wixii ku xaaraam noqonhayey yaa markaa ka bacdi ka xaaraama oo janaabadii masalaba maqaamkeedii qubayskii maqaamkiisii booraysigaa horaa qumay wixii dambe oo yimaadaa xadas may noqonayaan xadasna hadda mar walba waad u booraysanaysaa laakiin inta aadan booraysan qof waysadii ka jabantahay un baa tahay bis walil cajizi asbaabun dheh walil cajizi cajizkii asbaabun baa u sugnaaday hadda gabadhii xaydad ahayd markay tamkiinu zawj ay u maydha ay u tayamumto oy ninkeedii ismakaniso intay biyo weydo markaas haddeera ismakanin oo haddana ismakanin oo haddana ismakanin oo haddana ismakanin ee hal mara keliya hal mara keliya noqon mayso markee markay qubaysato oo xaydka ka qubaysato bis toban jeeroo dambe ismakanin karti soo maaha weligeedba ilaa xayd kale kaga qumahayo way ismakanin karti janaabo un baa ku qumayse sidii weeyaan xaggi xaydkii intaasaa kaafiya ilaa ay biyo ka helaysay ka mayran walilcajzi asbaabun dhe cajizkii asbaab baa u sugnaaday markaas athaalisu alcajzi can isticmaali ilmaay fiihi maaga fiigiisa oo masala baa waxaad leedahay isticmaalo markaasaad wuxuu ku yidhi xisi iyo sharci baa cajzigu u kala baxaa xisi waa markaad weydo ood biyabaadan helayn sharcina waa markii maanic sharciga kugu yimaado biyaha kaa kaa kaa mancinhaya intiibuu haddana kuusoo celiy walilcajzi asbaabun cajzigaa biyaha ka cajistay asbaab baa u ahaatay axaduhaa midkood faqdulmaay waa xisigii biyo waystood weeye aanan biyaba helayn fa inta yaqana haddou yaqiiniyo cadamahu cadamalmaay maay biyihii la-aantoodii tayamama wou booraysano bilaa dalabin dayday la-aantiisoo booraysan hawd baad joogtaa meel cidla aad joogtaa dad kulama socdo dhulku waa abaaroo dhul biyele ma aha inaad tidhahda biyaan daydayahayaa waa tacabsow maaha wax xigmadu kuma jirto haddaad yaqiinisa inaadan biyo helaynin waxba dayday maysa wa iska booraysanhaya laakiin ama waa inaad yaqiin wadato ama faqdi yimaado ilaa aayadda qur-aanka ilaahay wuxuu yidhi walam tajiduu maan biyaha marka helin la-aantoodu maxay sugnaan kartaa markii intaad daydayda aad weydo soo maah adoon waxba degdayin biyo ma helisid ma odhanaysid haddaad laakiin mafaaso joogto bahgooyo dadna aanay kula socon dhulku aanu roob lahayn ceel meel lagu tuhmi kara aanay ku dhoweyn markaa waxba degdayi maysa markaasuu yidhi wuxuu ku leeyahay fa in tayaqana haddou yaqiiniyo cadamahu cadamulmaa tayamama bilaa dalabina horta xagga iska dhig ee wain tawahama haddou marka tawahumo wujuudahu buu tawahumhayaa biyihii helistoodii wuxuu isla helaya biyo waa la yaro heli wajaba dalabuhu baa waajibhaya min raxlihi xamaantiisa uu ka daydayo iyo wa rufuqatii wa min rufaqatii saaxiibadiis xataa yastawcibahum intii masalaba u kaga camimo weydiinta inta u kaga dhammaystiro ow laa yabqaa intayna ka baaqi ahaanin bau daydayhayaa min alwaqti waqtigii ilaa maa yasicu salaad salaad wax u waasan oo kale ma ahane waqtigii ilaa uusan wax kale ka harin ayuu dayday waxaad tidhahdaa wain tawahama haddou malaynhayo biyo helistood wajaba waxaa waajiba in tawahama wujuudahu biyaha helistoodii haddou tawahumin oo isleeyahay biyaan heli wajaba dalabuhu baa waajibahaya weydiisadkiisii min raxli horta uu ka dalbo horta bal marka hore adiga buraashadahaadii iyo weelashadaagii iyo gurigaaga ka dayday xamaantiisiibuu ka dayday wa rufuqatihibuu ka dayday dadkii kula socday oo rafiiqyada kaafilada kula socotoo safarkaa yaad weydiin xataa yastawcibahum inta ku camimo weydiinta qof qof miyaad u weydiinaysaa maya intaad istaagtaad leedahay yaa biyo haya lacag ba hayga siistee yaa biyo haya keliya ku dayn maysa qof iska bakaylahoo aan biyo bilaash ku bixinayn baa laga yaabaa inuu haysto marka yaa biyo haya lacag ba hayga siistee baad ku daraysaa o xataa laa yabqaa intaana ka harin ba masalaba dayday min alwaqti waqtigii ilaa maa yaasicu salaad haddaadan gaadsiinin dadkii dadkii haddaad la sowda afmeerto waqtiga horraantiisii waa iska tukan marka waa tayamumi laakiin haddii istiicaabkii kula fogaado oo nairobidan oo kalea dadkii ka dhex weyda biyo iyaad biyo ka daydayaysaa waa daydayin waa daydayin ilaa aad gaarto waktigii intay ka harto waxaan uwaasnoo wax salaadii uwaasnoo kara markaa is tidhahdo allele afar ragcadood wax uwaasnoo kara duhurkii ka haray markaa un baa tayamuminoo iska tukan oo daydagii ka jeej ka joojin saddexaad buu leeyahay tayamumku xad alqurbi xad almatalaba qaws iyo xad ulqurbi iyo xad ulbucdi saddexdaasuu leeyahay xad ulqaws waa midaan hadda uu kuu sheegahayo waa intii laga yidhaahdo qof waxaa la yidhahdaa laba xad bay leedahay quluwu sahmin waa meel leeb xoog nin xoog badanu ganay inta uu gaaro waa la yidhahdaa xadul istiqaasana waa la yidhaahdaayo haddaad hayaay tidhaahdo war ii soo baxay intii lagaa maqli karo oo lagaaga imaan karo labadaasba waa lagu xadeeyaa xadulqaws baa la yidhaahdaayo xaddaas biyihii aad ku og tahay iyo kuwaad ku tawahumaysaba inaad ka daydaydaa wujuub ah ilaa waktiga uu cidhiiri noqdo haddaad ku og tahay waktigu haba baxee waa doondoonaysaa wujuub bay kugu tahay haddaad ku og tahay marka axadulqaws hadday biyo kuu yaalleen salaadaadu mucaaday noqonaysaa haddaad laakiin tawahumayso ilaa aad istiraado waktigii waa kaa baxahaya xadulqawska inaad ka daydaydaa wujuub ah haddaad naftaada iyo maalka iyo waxa aamin u tahay xadulqurbi waxaa la yidhahdaa waa nisfulfarsak farsiqii nuskiis oo kale weeyaan markaa nisfulfarsak waxaa lagu xadeeyaa maanta markaad meeshaan degto adiga oo safara inta aad u gaarto xaajadaada xaabo soo guro iyo xashiish iyo wax kale iyo waxa danahaaga ah inta aad u gaarto waa intaas meesha aad odhanayso meeshaas ma aadi kara waa fogtahay gadda xadulbucdi bay noqonaysaa laakiin inta musaafirku danihiisa u gaaro intaasaa xadulqurbiga lagu sheega xadulqurbigaas xaqiiqa markii aduubta inaad biyo ka soo helayso yaad aadi xadulbucdi waa wixii halkaa ka shisheeyo haddaad hubtay inaad ka soo helaysa iyo haddaad hubin midna aadi mayso saddexdaa xadood bay markaa u kala baxaan markaasu wuxuu ku yidhi walaa yajibu dhe walaa yajibu dalabu dalabkii min kulli waaxidin bicaynihi qof qof dadkaa kula socda ama safarka ama meeshaa kula jooga inaad u weydiiso waajib maahan bal ee yunaadi wou naadin muxuu naadinhayaa man macahu maaun walow bisaban waryaa biyo haya lacagba ha ku dhiibee yaad odhanaysaa uma yandur wuu fiirin xawaaliyihi dhinacyadiis xawaaliyihi gaadharkiisu afarta jaha xawaaliyihi laba xawaaliyihida fiican afarta jaha buu fiirin in kaana fii ardi mustawiyatin meel sinan haddaad joogto afarta dhinacba fiiriyo bal meel xoogaa cagaar la iyo meel god ahoo u muuqan karta inay balli iyo ku jiraan iyo meel yaro ceel u egiyo inaad ku aragto yaa dhinacyada fiirin wa ilaayo haddaan ardadu sinayn taradada waa noqnoqdaa ilaa xadilqawsi xadilqawskii haddeer aan soo maraynay oo aan lahayn biyaha hadduu tawahumo wa u ka raadin ilaa intaasuu noqnoqon hadday meeshu kala dhaadheerto buuro buuro leedahay wahuwa xadulqaws baxaysu meel baa la yidhahdaa low istikaasa hadduu gargaar dalbo birufuqati u ka gargaar dalbo maca ishtiqaalihimna u ka gargaar dalbo ayaga shuqloonkooda maciisa biaqwaalihim iyo wa afcaali bay ku shuqlan yihiin la akaasuhu ay u gargaari lahaayeen waxaa la yidhahdaa xadulqaws meel dadkii rufuqada ahaa ama safarkii ayagoo danahooda ku mashquulsan haddaad hayay tiraa ay kaa maqli karaan macnaa iyadoo lagu dhegaysanhayo maaha ayagoo danahooda ku mashquulsan oo hadlahaya oo buuqahaya intii ay hadalkaaga ka maqli karaan weeyaan waluwu sahmina waa la yidhahdaa wa ilaa de haddaysan mustawi ahayn ardadii taradada waa noqnoqdaa ilaa xadilqawsi inti laga gaaro gargaarka xaddiisii gargaar dalabka xaddiisii wahwa xadulqawsku baxaysu meel weeye low istikaasa hadduu gargaar dalbo birufuqatihi ou ka gargaar dalbo qoladii saaxiibadiisahay maca ishtiqaalihimna ou ka gargaar dalbo shuqloonkooda biaqwaalihim iyo waafcalihim la akaasuuhu ay u gargaari lahaayeen weeyaan oo ay maqli lahaayeen waa goorma laakiin marka lagu leeyaha ha noqnoqdo in lam yakaf haddaasu cabsanaynin darara nafsin naf dhibaatadeed oo in nafdha wax soo gaaraan aadan ka cabsanayn ow darara maalin ousan ka cabsanayn ow amase maahee sacidda waa koraa jabalan bow korin waa markii ardadu aysan mustawiga ahayn sagiiran oo yar meel yaro dheer qariiban u dhow meel yaro dheer oo kuu dhow waad fuulin xawaayeydkaaga ad eegin bal hoostaada balli iyo inay ku jiraan ceel iyo meel biyaraha laga yaabaa wa yajibu dhe waxaa waajiba an yaqaca dalabu dalabku bacda dukhuuli waqti inuu galo inuu dhaco salaadii duhurkaoo la gaaray in dayday u dhacaa shardi ah haddaad duhurka ka hor biyo daydayday maya tii ku kaaftoomi mayso markee waktiga intii intaan yeesoo yuu soo dirin karaa soo maahan intaa ka bacdi yuu soo dirin karaa markaasoo muxuu yidhi wayajibu waxaa waajiba an yaqaca dalabu inuu dhaco bacda dukhuuli lwaqti ee fa in dalaba hadduu daydayo oo falam yajidhu aanan waxba helin oo watayamama uu boodhaysto oo duhurkiisaa ku tukado wa makasa mawdicahu mawdiciisaas ou ku nagaado meeshiis ka joogo oo wa araada mar labaadna fardan aakhara uu doono kala fiiri fain lam yaxdus haddaanu soo diriyin maa yuuhimu maan biyo wax kumawax ku wahamgeliya oo wa kaana uu ahaa weliba tayaqanan cadam markii hore bidalabil awalkii ku yaqiiniyoo markii hore inaan biyo la helaynin yaqiiniyey tayamama bilaa dalabin babuuraysan wain lam yatayaqanu hadduusan markaas yaqiinin oo wajada masalaba waxa wuxuu helay maabuu helay yuuhimuhu wahamgeliya ka saxaabin weeye daruurihii wa ragbi masalanba rar safar dambe oo yimid weeye wajaba waxaa waajibaya wajaba dalabu dalabkiibaa waajibindhe alcaana haddeer ilaa min raxlihi aqalkiisa ma ahana meelaha kale ou ka daydayo haddii uu dalbo biyihii duhurkii baa la gaaray sidii baad ka soo baxdo dadkii oo dhan baad weydiisay iyo meel alla meeshaad mari lahayd waad boodhaysato halkii baad ku negidahay casar baa la gaaray casarka marka la gaaray waxaad u kala qaadaysaa wax biyo keeni kara inay duhurkii ka bacdi yimaadeen iyo in kale daruuro iyo roob iyo waxbaa jiray safar cusub baa yimid dad aadan markii hore si fiican wax u weydiin baa jira dalab labaad inaad samaysa wujuubku waa haddaad markii hore dadkoo dhan ku wada camimtay wax soo diri oo intiini idinku soo kordhana aan la arag markaas dalab dambe samayn maysida casarku markuu yimaado horaad ka gelaysaa casarkii amaa gurigaaga miyaa aada horay wax uga weyday mar labaad haddana waa daydayaya waa fatashaya eeyaa wax kuu soo geliyey markaasuu wuxuu yidhi wa yajibu waxaa waajiba an yaqaca dalabu dalabkii bacda dukhul waqti horta inuu dhaco ee fa in dalaba haddii uu dalbo oo falam yajidhu ausan helin wa tayamama uu booraysto oo wamakasa mawdicahu halkiisa uu isaga nagaado duhurkii ku tukado ku booraystay wa araada fardan aakhara u doono kala fiiri fain lam yaxdus haddaanu soo xadisin maa yuuhimu maal biyo wax wahamgeliya haddaanu soo diriyin oo dad cusub oo yimid iyo roob iyo wax kaloo soo diriya aan la arag oo wakaana weliba u ahaa markii hore tayaqiinal cadaba la-aanta mid yaqiiniyey mid dalabil awal ku yaqiiniyey daydaygii hore ku yaqiiniyey inaan biyo leelaynin tayamama bilaa dala midda halkaa iskaga tur wixii ka wada hadeer wuxuu daydaydaa waa tacab wain lam yatayaqanuu haddaanu yaqiinin marka markii hore biyaha dayda cadamkoodii la-aantoodii haddaanu yaqiinin oo dad baa weli tuhunsaneed oo ku laabnaa oo wajada waxau helay masalan ba maabuu helay yuuhimuhu wahamgeliya waxaa la helay oo markii duhurkii aad tukatay kabacdi soo diriyey wax ku wahamgeliya ka saxaabi weeye daruurihii wa ragbin weeye safarkii cusbaayoo yimid oo soo kordhay wajaba dalabu alcaana baa waajibhaya ilaa min raxlihi rarkiisa mooye inta kale walyihii soo kordhay iyo waxyaabaha soo kordhay inaad ka daydadaa wujuba laakiin gurigaagii dib ugu noqon mayso ool baad yaqiinisay tawahumu ma ah xitaa waxaa la yidhaha waxaa ka mid ood gaari doontaa hadhow tayamumka kaa burinhaya ma halkaas daraabka la yidhahdoo kale dhaandabagaalaha midkaan la yidhahdo wey bidhiq bidhiqdii haddaad aragto oo istiraad haya maxareed baa waxaasu ay markiiba ku caddaatay inaanay xareed ahayn xitaa tayamumkaagu waa kaa burhayaa baa lagu ohan marka intaa tawahumkaa wax burinaysa tayamumka waa kaa buri waxaa la mid ah haddii aad maqasho qof leh biyaan hayaa qof leeyahay buu yidhi biyaan hayaadii horay kaaga buraysaa ilaa qof leeyahayoo dib buu ka keenay laakiin qofka hadduu hormariyo oo yidhahda qof baan biyo u hayaa waxba kaa buri mahaya mancigii baa la xidhiirsaday haddiise mancigu dib maro oo yidhaahdo biyaan hayaa qof leeyahay qof lahaanti waa manciga ah waa dambaysa taa waa kaa burhayaa mancigu hadduu hormaraysa kaa buri mayso marka maxaa tidhi kaafiidha hadde wainta yaqana marka hadduu yaqiiniyo wujuudal maa'iba uu yaqiiniyey calaa masaafatin xadulqaws waad ka soo baxday xadulqurbigii buu ku galhayaa calaa masaafatin buu ku yaqiiniyey mawdac masaafadaas oo yatarajadu oo u noqnoqdo ilayhaa masaafadaas almusaafiru musaafirka oo gaaro muxuu gaarahayaa lilixtidaabi xaabagurashadii iyo walixtishaashi cawskii iyo masalaba waxaad leedahay walixtishaashi xashiish soo guradkii waa cawska iyo waxyaabahaas la mid ah wahyana xaddaanu fowqa xadilqawsi weeye xadulqawska wax ka sarreeya weeye bau biyihii ku yaqiiniyey oo calima wuxuu ogaaday annahu asagu yasilu inuu gaarahayo hum maa'ii bixafin qariibin inuu ku gaarahayo qodis dhow oo intaad meesha qodo ayadoona dhib badan kaa gaarin inaad biyo ugu tegin ayuu ogaaday wajaba qastuhu baa waajibahaya waa goor goorma in lam yakaf haddaanu cabsanaynin dararan dhib maal iyo naf iyo haddaanu cabsanayn fiidhi xadulqawska tawahumka iyo tayaqubka labadaba waad u raadin laakiin xadalqurbiga tayaqub baad u raadinaysaa yaqiiq xaqiiqa nisfulfarsaq baa lagu xadeeyaa farsaq nuskiis arifoof nuskiis marka farsaqa waxaa lagu ohan doonaa waa mayl iyo waa saddex mayl farsaqii tanu maxay marka noqonaysaa nisfulfarsaq mayl iyo bar mayl iyo bar bay noqonaysaa markaad mayl iyo barkaas ku yaqiiniso biyihii inay joogaan waad u raadin ka tag hadda markaa muxuu yidhi laakiin waa inaadan dhib ka cabsanayn markaa muxuu yidhi wa inta yaqana haddau yaqiiniyo wujuudalmaa'i bau yaqiiniyey calaa masaafatin meel buu ku yaqiiniyey masaafadaas oo yatarajadu ou noqnoqdo almusaafiru musaafirka ou gaaro ilayhaa masaafadii intii ka lilixtidaabi u gaaro xaabaguradka u gaaro iyo walixtishaashi xashiis sooguradka cawska iyo wixii la mida iyo masalanba ou u gaaro wahyana iyadu fawqa xadilqawsi weeye xadulqawska meel ka sarraysa weeye midaasu ow calima wuxuu ogaaday annahu ninkaanu yasilu inuu gaarahayo hum maa'ii bixafrin qariibin bixafrin qodis qariibin dhow wajaba qastuu baa waajibhaya waa goorma laakiin in lam yakaf darara haddaanu ka cabsanayn labadaba inaad u qasato xadulqurbiga ama ceelka qodaa wujuubkuga wixii intaa ka sarreeya xadul waxaa loohan doonaa bucdi oo waxba inaad doontaa wujuubkugmaaha marka waxaa la yidhahdaa markaa danahaaga dunuwiga meesha u gaari lahayd danaha sharciga ayaa ka owleysan saas weyi ee wain kaana markaa haddau yahay maa'i fawqa daalika xadalqurbigaa meel ka sarraysa maa'i yahay falahu an tayamuuma wau leeya waa iska booraysanaysaa maba aadaysi walaakiin muxuu yidhi inta yaqana haddau yaqiiniyo annahu ninkaanu low sabara haddau sabro ilaa aakhiri lwaqti lawajadahu inuu heli fa intidaaruhu baa afdalu fadli badan waxaad is leedahay waxaad og tahay haddaad aakhirulwaqti gaarto inaad helaysa biyihii yaad yaqiinisay aakhirulwaqtigaad tukanaysaa ee awal waqtiga booraysan maysa ama laakiin muxuu ku yidhi dheh inta yaqana haddau yaqiiniyo annahu ana almara washani ama annahu ana almasalaba waxaad leedahay musalli ninka musalliga ahu low sabara haddau sabro ilaa aakhirulwaqti haddau sabro lawajadahu maayinou helin buu yaqiiniyey fa intidaaruhu sugistiisa maayo u sugo yo afdalu fadli badanoo inaad tayamum awal waqtiga ku ku tacjiiliso intidaarkaa ka fadli badan weynana hadduu maleeya marka kayra daalika wuxuu malaynhayaa in aanu helaynin kayra daalika wujuudkaa kayrkiis ayuu malaynhayaa marka waka kiis buu malaynhayaayo inaan wax biyaha usoo kordhahayo la arag ayaad malaynaysaa falafdalu sida fadliga badanu atayamumu booraysi oo awalan waqti u boorayso wey inaad awal waqtigaaga iska booraysato mar haddaad ogta aad is leedahay wax kuusoo kordhayo biyaha meeshaan imaanaya ma jiraan horeyba awal waqtiga ka tuko haddaadse is leedahay biyaha kuu imaanhaya magaaladan oo kale aad joogtaa nairobi ah waa meel biyo qaalib u ah in biyo laga wada waayaa waa wax adag waad weyday biyihii awal waqtiga ha tukanine ilaa kollay salaadeedi waa mucaade aakhirul waqti gaar dayday daydayoo dadka weydiya waa meel waxaad ilaa haddaad daydaday waxaad og tahay inaad biyo helaysid waa meel mafaadaad joogtaa aan biyo kugu soo kordhayn awal waqtigaad booraysanaysaa indana hadduu malaya kayra daalika wujaan wujdaanka kayrkiis falafdalu sida fadliga atayamum weeya awal waqti u boorayso walow wahabahu insaanun baa wuxuu u hibeeyey ma-an oo waqradahu waa amaahiyey iyaahu maa'i oo caarahu waa wuxuu caariyo geliyey dalwan wadaan lazimahu qabuul baa kugu laazima qof baa wuxuu kugu hibeeyey biyo hoo biyahan buu ku yidhi inaad aqbasho baa wujuubku abooraysi ka ansix maayo hadduu ku amaahiyo oo ku yidhahda markaan dhowaan meel tagno ama berrito yaan caag biyaha kaa rabaayo caaggaan baan ku amaahiyo ho inaad aqbashaa luzuum ah mannada ku jirtaa waa yarta marka dalwi buu ku caariyo geliyey wadaan ceel baad ag joogtaa waxaad ku dhurataad wey wadaan buu ku caariyo geliye oo ku dhurow ku yidhi ayana inaad aqbashaa wujuub weye mannada ku jirtaa waa yar tahay biyaha lagu siiyey waxaa lagu odhan doonaa lacagtooda haddii lagu siiye aad ku iibsanayso inaad aqbashaan wujuub kuguma ahan marka lacagta manadeedu waa badan tahay laakiin biyaha manadoodu waa yar tahay markaasuu yidhi walow wahabahu insaanun baa ma aan u hibeeyey ow aqradahu waa amaahiye iyaahu ow acaarahu waa caariyo geliyey dalwan buu caariyo geliyey acaarahu wuxuu caariyo geliyey dalwan wadaan lazimahu lqabulu manada ku jirtaa waa yartahay wain wahabahu marka hadduu u hibeeyo tamaan ow aqradahu matalaba amaahiyo wahabahu hadduu u hibeeyo ow aqradahu amaahiyo hamanahuma labadan lacagtoodii ayuu ku hibeeye ama ku amaahiye falaa qabuulkii kuguma waajibin hadaad ku iibsan lahayd buu ku yidhi ho amaahdii waa waad u celinaysaa wujuuba inaad aqbasho waan kuu himeeye waxba kaama rabee ho boqolkii shillood biyaha siisan lahayd buu ku yidhi inaad aqbashaa wujuub kuguma ahan inaad tirahdo war waa booraysanaya lacagna kaa qaadan mahayo yaa yaa kuu banaan wadaanta lafteeda lacagtaad ku iibsan lahayd buu kuu hibeeyey oo wuxuu ku yidhi ho dalowgaad biyaha kula soo bixi lahayd ku iibso inaad aqbashaa wujuub kuguma ahan dhawaan inuu kugu marnayso o ku yidhaahdo adoo meel xutaaga waataan seen beri ku siin jireen wax ma cusla lacagta manadeedu waa culus tahay laakiin biyaha laftooda manadooda ama wadaanta lafteeda manadeedu ma cusla saas weeyaan suu yidhi wain wahabahu haddau uhibeeyo ow aqradahu samanahuma biyaha lacagtoodii ama wadaanta lacagteedii falaa qabuulkii kuma waajibin wain wajada almaa biyihii biyihiibow helaawi dalwe masalanba wadaantiibow yubaacaana xaalayii kuwa la iibin bisamani milih lagu iibinhayo wahwa samanu miligu samanuhu lacagtiisa fii dalika almawdic ugu lacaga iyo wadaalika alwaqti zamanka ugu lacaga weeye lazimahu waxaa ku laazimhaya qofkan shiraa'uhu baa ku laazimhaya soo gadashadiisii in wajada samanuhu lacagta hadduu helhayo faadila xaaloo yahay samankii kii ka ziyaadaa can daynin dayn walow muajalan bahaad iyo wa can mu'aanati safarihi safarkiisa mu-aantiisa mid ka ziyaada xaalay tahay dhahaaban sii socod iyo wa rujuuca soo laabad biyihii laftoodii oo la iibsanaya ad helaysaa lacagna waad haysataa aad ku iibsato lacagtaa safarka uguma baahnin daynna uguma baahnin inaad siisataa wujuuba waxaad helaysaa wadaantii lafteediioo iib ah aada ceelka ku dhuran lahayd lacagtaad siisan lahaydna waad helaysaa lacagtaasna uguma baahnid safarka sii socod iyo soo socod dayna uguma baahnid inaad siisataa wujuuba amaa lacagta lacag waad haysataa laakiin waa lacagaad safarka ugu baahan tahay sii socod iyo soo socod baahidaadii ahayd wax cunkaagii iyo wax waxaad cabi lahayd iyaad siisanaysaa markaas waad iska booraysan waxba ku iibsan maysa dayn baa lagugu leeyahay ood lacagtaan rabtaa inaad ku bixiso waad iska booraysan markaa maxuu yidhi dheh way wajadalmaa biyihi aw idalwabou helay yubaacaani xaalayi kuwa la iibin bihamani misli lagu iibinhayo lacagtay joogtee hadday lacagta ka bataan lafteeda kugu waajibi maysa inaad gadato wahuwa hamanu lmithli samanuhu ma ama madkuurka lacagtiisa la yidhahdaa madkuur ugu celiyo fii daalika almawdicugu samana mawaadicdu way kala badan tahay halkan biyaha waxaa laga siisan ama wadaanta yaa laga yaabaa halkaa inaan laga siisan iyo wadaalika alwaqti zamanna wuxuu waaqaalay zamanna way yar yihiin laazimahu waxaa ku laazimaya shiraahu baa ku laazimaya in wajada hadda weelaya samanahu lacagiisii faadila alxaalo yahay samankaasu mid ka kororsan oo ka ziyaada can daynin walow muajalan badaynkaas ha aado iyo wa can maanati safarihi mid ka ziyaada xaalow yahay lacagtaasu dhahaaban sii socodiyo wa rujuuca soo noqosho safarka sii socodkiisa iyo soo socodkiisa lacagtiisii mid ka ziyaadaa xaalow yahay baahidiisii mu-antii aad uga baahnayd safarka lacagtaas oo ziyaado ka a baa siisadheh fa in imtanaca haddau reebtoomo min beycihi marka iibsashadii biyihii ama dalwigii wahwana ninkaanu mustaqnin canhu lacagtaan mid ka deeqtoonou yahay maya fa in imtanaca haddau ka reebtoomane saaxibulmaa'i min beycihi beycilmaa'i buu ka reebtoomay ninkii biyaha haystay inuu biyihii iska iibiyo ka reebtoomay wahwa ninkaan biyaha maaligowda ahuna mustaqnin canhu mid ka baahila weeye lam yaakudhu kama qaato kasban ugama qaato khasab ilaa licadashin haraad mooye adigii biyihii waad iibsan lahayd laakiin qofkii biyaha watay ma kaa iibinayo umana baahna isagiioo naftiisa uma baahna ee waa biyo ka faadila waana kaa iibin waaye ka dhici maysa ilaa inaad oon uga dhacdo maahan haddaad cadash ku hayo oo aad haraadan tahay waad ka dhacaysaa kaas waad cabin markaas laakiin wayse ugama boobi kartid qof hantidiisa wayse ugama qasban kartid laakiin cabitaanka waa uga qasban kartaa markee nafta yaad baaqi yeelaysaa boor naftu bedel male laakiin waysadu bedel bay leedaho waad booraysan kama boobaysid marka wixiis kan haddii laakiin aad ooman tahay ama aad gaajaysan tahay oo ku diido waad ka dhicin waad kula diririn haddaad disho waa hadur hadduu adiga ku dilana waa lagu leeyahay oo waa loo qisaashaya bilaash laakiin uga qaadan maysida lacagtiisi baad uga qaadanaysaa intii qiimihiisa ahayd yaad uga qaadan markaasuu yidhi dhe fain imtanaca haddau ka reebtooma maaligii min baycihi wahuwa mustaqnin canhu asagoo ka deeqtoon lam yaakudu kama qaato kasban ugama qaato boob uga qaadan maysid ilaa licadashi inuu uga qaadan hayo mooye haraaq walow wajada hadduu helo bacda maain bau helayo laa yakfii aan ku filnay dahaaratahu biyo aan dahaaradiisi ku fillayn bau helay laazimahu waxaa ku laazimaya isticmaaluhu isticmaalkiisa uma yatayamamu lilbaaqi intii hartana waa u tayamumi waysaad rabtaa biyaha aad haysato wayse kuuguma filna horta weysayso wejigii soo maydh gacmihii maydh intaa markaad marayso lagu yahareen madaxii masax yay kaa go-een booraysa markaas oo ma lugaha boorka marmarinaya maya kuwaad hadda soo dhaqdaad marinaysaa wejigiiya gacmahaad marinaysaa wejigiiya gacmaha laga booraystaa qaamid baa yidhi qofkii janaabuu qabo waa u booraynaya waa galgelay waa galgashay buu yidhi maya janaabada wejigiiya gacmahaad ka boorhaysan jareexada lugaha kaaga taalla wejigiiya gacmahaad ka boorhaysan dhabarka tii kaaga taalla wejigiiya gacmahaad ka boorhaysan meel aan kurka iyo wejigiiya gacmahayn oo boor la mariyaa ma jiro boorka halkaasaa mutacayin u ah marka markaad wejigii iyo gacmihii soo dhaqda hadday biyihii kaa go-een inta iska nadiifisid masalanba boor biyihii qabo qoyaankoodii markaas lugaha xadadkii ahaa wejigiiya gacmahaad yaad uga booraysanaysaa janaabaad qabtaa biyaha aad haysataa waa in yar intii yarayd horta isku shub qayb un ka mid a jirkaaga ku shub markay dhammaadaan markaa boorhayso saasaa saxiixa waxaa la mid ah sidaanoo kale nairobi iyo meelaha la mid oo qaba waaad joogtaa biyihii waxaad ku kululaysatana waad weydi janaabaa kugu quntay waxaad biyihii ku kululaysatana waad weydi waad boorhaysan sow ma ahan acdaada aan meelahaan biyaha qaboga wax ka dhimayn horta mayr laa yasqudu lmaysuuru bilmacsuuri baa la yidhahda qaarka dambe iyo gacmaha iyo mayr feedhaha iyo madaxa iyo meelaha biyaha aadan marin kar maahan inta kale markaad janaabadii ka mayrto intaan u boorhayso waa sidoo kale laa yasqudu almaysuur bilmaxsuuri baa la yidhahda waxaa la mid ah mutuhum tuhum baad ka cabsanaysaa walaalaha iyo dadka ugu xilla iyo yaad dhex seexatay caawo ama haween dad kale oo lagu tuhmi karaad dhex seexatay markaasaa janaaba kugu qubtay haddii hadhow waxaa suura waa lagu waa lagu dhaawici karaa in la yidhahdo ninkaan caawa haweenka ku guday haddaad mayrata yaa suuragala sow ma ahan waxaad yeelin marka qaarka dambe iyo gacmaha iyo iska maydhay wejiga iyo iska boodhayso ilaa tuhmadaan baad cirdigaagi wax yeelayse hadhowna iska qubayso inta hadda saas boodhaysigaa ku tukatid laa yasqudu almaysuuru bilmacsuuri baa la yidhahdaa haddii waxa laydin amro baa nebigu yidhi waxaad kari kartaan kala imaada marka waa sidii walow wajada haddau helo bacda maa in bau helay oo laa yakfi dahaarata waan ku fillay lazima waxaa ku laazimaya isticmaaluhu biyaha isticmaalkooda uma uma tayamamun tayamaba dheh uma markaa kabacdina tayamaba waa booraystaa lilbaaqi ba u booraystaa oo falmuxdisu kii xadaska qabay yudahiru waa u dahirahayaa wajhu wejigiisa uma yadahi cala tartiib sidii caadiga ahay biyihii markay go-aan boorayso wljunubu junubku yabda wuu bilaabay bima shaa wayudabu waxaase la suneeyey taqdimu calaa badani madaxa iskaga shub markii intii kurka aad ku shubtay ay biyihii dhammaadaan boorayso markaas asababu haani asbaabtii cajziga sababkaas faqdi weeye sharci xisi ah asababu haani khawfu cadashin weeye haraadka cabsigiis ama oonka cabsigi khawfu cadashin cadashin nafsi miya khawfu cadashi nafsihi naftiisa oonkeeda kacabsigeedii weeye iyo wa rufuqatihi wa cadashi rufuqatihi saaxiibadiisa la socda oonkooda kacabsigeedii kacabsigiisii iyo wa xayawaanin wa cadashu xayawaanin muxtarami xayawaan muxtarama oonkiisii kacabsigiisii weeye oo macahu isaga maciisa walow fi lmustaqbal zamanka dambe aba ha noqoto biyo waad wadataa laakiin haddaad biyahan ku weysaysato waxaad abteeli maysid jid mafaasahana waad ku socotaa oo biyo aan lahayn berri baad haraad ku dilhayaa maanti ku weysaysan mayside waad booraysan maanta haba kaa soo hareen laakiin berri iyo beri dambe aad ubah u baahan tahay ama dadkan kula socdaa u baahan ama xayawaan muxtarim oo kalea u baahan waysadoodii ma banaana maba banaanana maba banaana inaad masalan aad ku weysaysato waad booraysanaysaa meelaha qaarkood waxaad arkaysaa xayawaankii oo baaba'ahaya oo oon u baaba'ahaya yaa dadku iska weysaysan maya waysadaas xaaraam weeye markaasuu yidhi khawfu cadash xitaa haddaad og tahay inaadan qofkaa siinayn biyaha adiga waysadii kuma banaanaanayso asagaa kaa mancinhaya kaas aadan siinaynin haraadkiisaa kuu diidhayo oo kaa mancinhayo markaasuu yidhi khawfu cadashi nafsihi naftiisa oonkeedii ama haraadkeedii naftiisa oonkeeda kacabsigeedii weeye iyo wa rufuqatihi wa cadashi rufuqatihi saaxiibadiisa la socda oonkooda kacabsigeedii kacabsigiisii iyo wa xayawaani wa cadashu xayawaanin muxtarami xayawaan muxtarama oonkiisii kacabsigiisii weeye oo macahu isaga maciisa walow fi lmustaqbal zamanka dambe aba ha noqoto biyo waad wadataa laakiin haddaad biyahan ku weysaysato waxaad cabteeli maysid jid mafaasahana waad ku socotaa oo biyo aan lahayn berri baad haraad ku dilhayaa maanti ku weysaysan mayside waad booraysan maanta haba kaa soo hareen laakiin berri iyo beri dambaad u baaha u baahan tahay ama dadkan kula socdaa u baahan ama xayawaan muxtarima oo kalea u baahan waysadoodii ma banaana maba banaanana maba banaana inaad masalan aad ku weysaysato waad booraysanaysaa meelaha qaarkood waxaad arkaysaa xayawaankii oo baaba'ahaya oo oon u baaba'ahaya yaa dadku iska weysaysan maya waysadaas xaaraam weeye markaasuu yidhi khawfu cadasha xitaa haddaad og tahay inaadan qofkaa siinayn biyaha adiga waysadii kuma banaanaanayso asagaa kaa mancinhaya kaas aadan siinaynin haraadkiisaa kuu diidhayo oo kaa mancinhayo markaasuu yidhi khawfu cadashi nafsihi naftiisa oonkeedii ama haraadkeedii ka saaxiibadiisa masalanba waxaad leedahay cadashoodii kacabsigiisii iyo wa xayawaanin muxtaramin xayawaan xurmale oo macu maciisa walow fi lmustaqbalba ha ahaado khawfkaasu khawfka masalanba haraadku waqti dambeba ha ahaado wayaxrumu lwuduu dheh wuduu'ina waa xaaraam waa xaaraam xiina idin markaas ay xaqiiqada tahay in xayawaankii ooman yahay weysaysadka aada weysaysatay xaaraam weeye sawnan oo liruuxi ruuxdaasaa la ilaalinaya cani salafi waana kabiiro weliba xaaraamtaa haddaad samayso waa kabiiro marka waxaad leedahay naf baad halaagsamaysaa nafta halaagsamaysa biyaha si ha ka talsinine saas wey oo fa yatasawadu fa yatasawadu wawsaad qaadan lirufuqatihi bau usaal qaadanaya rufaqadiisa daraaddeed linafsihi iyo walirufugatihi ayuu biyihii u sahay qaadanaya wayatayamamu wuu booraysanaya bilaa icaadatin soo celin la-aanteed ayaanu booraysanaya ahaalisu sababka saddexaad oo masalaba waxaad leedahay keenahaya tayamumkii maradun marad weeye maradka oo yakaafu oo cabsan macahu maciisa talafa nafsin naf dhimashadeed oo ka cabsan aw cudwin talafa cudwin xili talafka oo ka cabsan ow fawaati manfacatin manfaco tegistees oo ka cabsanayo fawaata maxuu yidhi manfacati cudwin xibin manfacadiis manfacadaa tegisteeda oo ka cabsan oo xuduusi maradi marad soo dirinta oo ka cabsan maradkoo makuufin loo cabsado ama mukhawifin cabsi geliya aw ziyaadati maradin marad ziyaadadii oo ka cabsanhayo oo haddii u weysaysto xanuunkii nabarkii baa sii kordhahaya ow taakhiira burin biskooska dibdhiciisa oo ka cabsan oo haddaad meesha naawaxa biyaha mariso hadda way kuu biskoon laakiin haddaad biyaha mariso ma biskoonayso way raagi ow shiddati alamin xanuun ziyaadadii oo ka cabsanhayo oo meesha dhaawaca haddaad biyaha mariso xanuun badan bay kugu samaynaysaa aw shaynan bau ka cabsanhayaa calaamad faaxishan oo xun oo fii cudwi daahirin xibin muuqdaa haddaad meeshaa biyaha madhiso dhaawaceedu shay faaxisha bau keenhayaayo hadhow nabar ablow ah oo muuqda ayuu noqonhayaa fiidi intaan oo dhan mubiixu tayamum baa la yidhahdaa ashyaada mubiixu tayamumka la yidhaahdo ee mar walbaba lagugu soo celin oo dhibaatada lagu odhanhayo maa yubiixu tayamuma waa intaan mubiixu tayamumka see beri lagu soo celin oo xugum walba lagugu soo celinhaya waa intaas maradun oo yakaafo oo cabsanaya macahu talafa nafsin bau ka cabsanaya naftii haddaanad weysaysato waa dhiman baad leedahay nin waa sii saxaabiya jaleexa kaga dhacday madaxa janaabaa ku qubtay raggii la joogo weydiiyo waxau yidhi war maxaa falaa janaabaa igu qubtay maxaa ku banaan oo kalaa la yidhi tayamumkana ma yaqoon in janaabadu tayamumka qubta maqaalkee maqaamkeed markaasaa la qubayso uu qubayso biyihii baa meeshii galayoo kaw buu yidhi waa dhintay nabigaa loo sheegayo wuxuu yidhi qataluuhum qatalahum ullah qataluuhum uu yidhi way dileen qatalahum ullahu allah laaya iyagee awalam yakun shifaau lcaya su-aal indhala-aanta ama cudurka camyiga la yidhahda dawadiisu soo su-aasha maaha buu yidhi maxay aniga ii weydiin waayeen waxaa kaafigiisa ahaa laba jeer oo marna uu wejiga mariyo boor marna gacmaha u mariyo intaasaa ku filnayd buu yidhi janaabadiisa uga filnay marka waa saasoo maradun oo yakaafu macahu talafan nafsi aw ka cabsan inaad dhimato baad ka cabsanaysaa oo waa jurxigaaso inaad u dhimataad ka cabsanaysaa ma banaana inaad masalaba weysaysato ama qubaysatee waad booraysan aw talafa cudwin bau ka cabsanhayaa xibintaa talfaysa ayadana waad booraysanaysaa aw fawaata manfacati cudwin xibin manfacadiisa tegistiis wuu qalalahayaa xibintii ama ishii baa dam ku leh markaaad biyaha mariso ayaa ishii nuurkeedii tegahaya waxaad leedahay waad booraysan aw xuduusa maradin bau ka cabsanhayaa makuufin oo loo cabsado